subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha disembarna waa lix sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban bogga iyo bogga v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aruurnimo idaacadda isaaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ahmiyadda xarunta badbaadada iyo samatabixinta dhibaatooyinka ka dhaca badda soomaaliya oo dowladda soomaaliya ay kaga dhawaaqday muqdisho
soomaaliya waxay leedahay bad aad iyo aad u dheer oo gaaraysa saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir waa markaan ugu baahay badneen weeye oo la rabay in laga difaaco waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin burcadbadeed ay ka mid yihiin argagixiso maalintii aan ugu baahi badnayn baa xafiiskan la furay
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha jabuuti oo abaalmarino guddoonsiiyey ururo caawiya dadka naafada ah sidoo kale waraysi aan la yeelannay wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka tobannaan kun oo ka tirsan bulshada laga tirada badan yahay ee calawiyiinta ee uu ka soo jeedo madaxweyne bashaar al asad ayaa ka qaxaya magaalada saddexaad ee ugu weyn suuriya ee xoms iyagoo ka baqaya in fallaagada ay hogaamiyaan islaamiyiintu ay magaaladaasi qabsadaan sida uu sheegay urur la socda arrimaha dagaalka suuriya xoms ayaa waa afartan kilomitir dhinaca koonfurta kaga beegan magaalada xama halkaasi oo fallaagadu ay gacanta ku dhigeen khamiistii falanqeeyaasha ayaa sheegaya ama filaya in dagaalyahanada ay hogaamiso kooxda islaamiga ah ee hay-ad taxriir ashaam ee h t s loo soo gaabiyo ay kusii durkayaan dhanka magaalada xoms oo ah halbowlaha isku xira caasimada dimashik iyo xudunta calawiyiinta ee xeebaha badda mediteraneanka hay-adda la socota dagaalka oo fadhigeedu yahay britain ee la socodka xuquuqda aadanaha suuriya ayaa soo warisay qaxa dadka faraha badan ee calawiyiinta ee ka qaxaya xaafadaha xoms iyadoo tobanaan kun ay u jihaysteen dhinaca xeebaha suuriya kana baqayaan in fallaagadu ay horumar ka sii samayso dagaalka bishii abril ee labadii kun iyo afariyo tobankii ugu yaraan boqol qof oo u badnaa dad rayid ah ayaa lagu dilay weeraro mataano ah oo ka dhacay xumis kuwaasi oo lala beegsaday xaafadda ay calawiyiintu ku badan yihiin weeraradaasi ayaa waxaa sheegtay jabhadda annusr oo ahayd garabka suuriya ee alqaacida waxaana hogaamin jiray hogaamiyaha xilligan ee h t s abu maxamed aljoolani aljoolani ayaa ku dhawaaqay in kooxdiisu ay xiriirka u jartay jihaadiyiinta sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaana sanadkii xigay uu burburiyey jabhaddii alnusra iyadoo lagu bedelay hay-adda xoreynta shaam ee h t s madaxa xisbiga talada haya ee kuuriyada koonfureed ayaa jimcaha maanta ah ka dalbaday madaxweyne yoon suk yool inuu iska casilo xilkaasi kadib markii ama uu isku dayey uuna doonayey inuu dalkaasi ku soo rogo xaalad deg deg ah waxaana uu guddoomiyuhu ka digay in madaxweynuhu uu khatar weyn ku yahay dalkaasi hadalka adag ee ka soo yeeray hang dong hung oo ah madaxa xisbiga awoodda dalkaasi haya ee uu ka tirsan yahay madaxweyne yoon ayaa u muuqda mid damaanad qaadaya in xubnaha baarlamaanku ay sabtida xilka xayuubin doonaan madaxweynaha hadalka han ayaa ka duwan kuwa uu ku dhawaaqay khamiisii oo ku sheegay inuu hor istaagi doono muushinka xilka qaadista iyadoo hogaamiye kale oo xisbiga ka tirsanna uu ku adkaystay in dhammaan boqol iyo siddeedda xildhibaan ee xisbiga p p p uga midka ah baarlamaanka ay u midoobi doonaan si ay codka kalsoonida u siiyaan madaxweynaha una taageeraan laakiin han ayaa jimcaha maanta ah sheegay in diidmada yoon uu ku diidan yahay inuu qirto inuu qalad sameeyey markii uu talaadadii ku dhawaaqay sharciga xaaladda deg dega ah ay sababtay inuu bedelo mowqifkiisii hore uuna hadda ku baaqayo in madaxweynuhu uu xilkaa iska casilo warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington subax wanaagsan jimco wanaagsan mar kale dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday dhismaha xarunta badbaadada iyo samata bixinta dhibaatooyinka ka dhaca badda soomaaliya xaruntaasina waxaa loo soo gaabiyaa m r c c xaruntan ayaa mas-uul ka ah ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ay sheegeen inay muhiim u tahay dadaalka ay dowladdu ku dooneyso inay ku xaqiijiso sugidda amniga badda soomaaliya iyo sidoo kale inay ku tayeyso in la helo xarun wax ka qabanaysa xaaladaha degdega ah ee ka dhaca badda xaruntan oo loo soo gaabiyo m r c c ayaa waxaa taageeraya howlgalka midowda yurub ee badda soomaaliya ee e u kaab midowda yurub ayaa qoraal uu daabacay ku sheegay in xaruntani ay muhiim u tahay badbaadinta dadka ee shilalka ka dhaca badda soomaaliya iyo sidoo kale sugidda amniga badda soomaaliya wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa goobta furitaanka ka sheegay in wakhtigan uu yahay xilligii ay ugu baahi badnayd in xarun nuucaana la helo loona baahan yahay in badda dheer ee soomaaliya laga difaaco burcadbadeedda iyo argagixisada sida uu yidhi soomaaliya waxay leedahay bad aad iyo aad u dheer oo gaaraysa saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir waa markaan ugu baahi badneen weeye oo la rabay in laga difaaco waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin burcadbadeed ay ka mid yihiin argagixiso maalintii aan ugu baahi badnayn baa xafiiskan la furay oo maanta loo furhayaa arrintaas aad iyo aad ayay noo tahay arrin aad iyo aad farxad noogu leh haddaan nahay wasaaradda amniga ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka badda soomaaliyeed qaybta booliska soomaaliya ayaa sannadihii ugu dambeeyey ka soo kabanaysay muddo tobaneeyo sano ah oo ay kala dhantaalnaayeen hay-adihii dowladda waxaana xaruntan m r c c ay qayb ka tahay adeegyada muhiimka u ah nabadgelyada badda soomaaliya iyo sidoo kale badbaadada dadka haddii ay xasarado ku wajahaan gudaha badda axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in tani ay tilmaan u tahay soo celinta soomaaliya ee madax bannaanida badda soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee afrika taasoo muhiim u ah runtii ganacsiga caalamiga ah iyo iyo xasiloonida gobolka marka dagaaladii dalka soo maray wuxuu ka dhigay biyaha soomaaliya kuwo u nugul in wax kasta ay ka dhacaan sida burcadbadeednimada ha noqoto kalluumaysiga sharci darrada ah iyo in laftirkeeda ay isuga kala goosho hubka sharci darrada ah ee dadka soomaaliyeed isku laayeen tahriibka ha noqoto marka xaruntan cusub ee m r c c iyo qalabka tababarka ee la siiyey ciidamada badda runtii waxaan u arkaa inay tahay tilaabo muhiima oo kor loogu qaaday ama lagu soo celinayo madax bannaanida biyaha soomaaliya waxayna dowladda soomaaliya fursad u siinaysaa inay ilaaliso khayraadkeeda badda ka hortagto dembiyada korna u qaaddo kobaca dhaqaalaha si lamidana ay hubiso badbaadada marinada ganacsiga iyo kalluumaysiga dadka ku xeeran ama ka ganacsada ama soomaali ha noqdeen ama shatiyaha haysteene inay badbaadiso dadka ku xiran biyaha soomaaliya ku xiran waxayna muujinaysaa dhanka kale runtii sida soomaaliya ay uga go'an tahay ilaalinta biyaheeda iyo xoojinta nabadgelyada gobolka arrintanna waxay la jaan qaadaysaa inay soomaaliya awood u yeelato inay la shaqayso hay-adaha caalamiga ee ka howlgala ilaalinta badda heshiisyada jabuuti iyo oo la yidhahdo jabuuti code of conduct ha noqoto ama mashruuca ha noqoto european red sea programka ha noqoto yacni soomaaliya meel loogu soo hagaago xarun leh awood inay ogaato waxa badda soo gelaya waxa ka baxaya inay haysato runtii waa qayb aad iyo aad dowladnimada iyo tillaabo hore loo qaaday waxayna muujinaysaa maalinba maalinta ka dambaysa in dowladnimada soomaaliya soo xoogaysanaysa ama badda ha noqoto ama beriga ha noqotee midowda yurub ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaruntan m r c c ay door weyn ka ciyaari doonto taageeridda shabakadda wadaagga macluumaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ee loo soo gaabiyo i s n islamarkaasina ay bixinayso sawir dhammaystiran oo badda ah sidoo kalena ay xoojin doonto qaabdhismeedka amniga badda ee heer gobol iyo kan caalamiga ahba dhismaha xaruntan iyo sidoo kale yigleelidda ciidanka booliiska ee qaabilsan ilaalada badda oo ka sii horreeyey ayaa ku soo beegmaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay dib u soo cusboonaadeen howlaha burcadbadeedda ee ka dhaca biyaha soomaaliya kooxo la tuhmaya inay yihiin burcadbadeed soomaaliyeed ayaa hadda la sheegay inay gacanta ku hayaan markab kalluumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha kaasi oo ciidamada midowda yurub ee la dagaalanka burcadbadeedu ay khamiistii sheegeen in lagu hayo biyaha soomaaliya ee u dhow dhinaca puntland ciidamada yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda ayaa sheegay in markabkan oo ay saarnaayeen siddeed iyo toban shaqaale ah ay la wareegeen kooxaha burcadbadeeda ah oo qaarkood ay ku hubaysnaayeen qoryaha ak iyo sidoo kale qoryaha daranduuriga u dhaca iyadoo aysan jirin cid shaqaalaha ka mid ah oo waxyeelle ay ka soo gaartay weerarka markabka lagu afduubayey sida ay ciidamadu sheegeen wax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gille ayaa qasriga madaxtooyada ee dalkaasi ku guddoonsiiyey abaalmarino ururada ugu firfircoon waxqabadka dadka naafada ee baahiya gaarka ah qaba iyadoo laga xusay dalka jabuuti maalinta xuska caalamiga ah ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba ramadaan muuse ayaa warkan noo soo diray
xuska maalinta caalamiga ee dadka le baahida gaarka ayaa sidoo kale soo afjaraya xuska toddobaadka qaran ee baahida gaarka ee laga dhaqaajiyey dalka jabuuti dabayaaqadii bishii noofembar ee dhowaantaanu kasoo gudugnay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay in xuska toddobaadka qaran ee baahida gaarka uu ka turjumayo ahmiyadda iskuduubnida iyo istaageersiga bulshada adduunyada waxaa loo yidhi waa toddobaadkii dadka baahida gaarka leh waxaa loo yidhi isku duubnida dadweynaha ayaa tilmaam laga dhiganaya waxaa looga dhiganayaa ina waxa weeyaan dadku kola haddii uu meel qura ku wada noolyahay uu deyn qura leeyahay oo calan qura hata leeyahay in ay isxasuusnaadaan wada hadlaan wada koraan wax isku taraan iska naxariistaan waxaa laga doonayaa waxaa weeye inta aan samaynay ama aan abuurnay ama aan u hana qaadnay inaan dadka la ururiyo wixii dadka ilaahay annaga nagu amray oo ah isku naxariista uu ahaa inaan ficlan kaga shaqayno hawsheenna weeye mas-uuliyadeenna weeye xil baa naga saaran sida uu fitradda ilaahay uu abuuray qofka inaanan ka qawudin ka xishoonin
agaasimaha wakaalada qaran ee dalka jabuuti ee dadka le baahida gaarka ducaali siciid maxamuud ayaa isna xusay dareenkiisa iyo shucuurtiisa aadka u sarreeya waxaa maanta haddana noo ah farxad weyn oo wallaahi runtii la koobayn in haddana maanta garoon beriga madaxweynuhu isagoo ajaandaagiisu culus yahay haddana muhiimiyadda uu siinaya dadka baahida gaarka daraaddeed uu runtii noo qaabilay uu abaalmarintiisna guddoonsiiyey waa farxad weyn kulley runtii maanta waxaan odhan kaya runtii wallahi waxaan farxad hayn oo runtii odhana maanta dareenkii aad buu kacsan yahay waana ku faraxsannahay waxaan leenahay madaxweyne waad mahadsan yahay jasaakumullah khayr ilaahay cimriga iyo caafimaadka hoo barakeeyo waana ku faraxsannahay sida uu noo qaabilay rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida dhowaan laga dahfuray tallaalka lagaga hortegayo kansarka ku dhaca makaanka dumarka tallaalkaasi lacag la-aanta ah ayaa laga hirgeliyey guud ahaan deegaanka iyadoo ay ka faa'iidaysteen gabdho da-doodu u dhexayso sagaal jir ilaa afar iyo toban jir doctor muuse axmed waa wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida wuxuuna idaacadda v o a uga waramay ahmiyadda tallaalkani uu u leeyahay iyo sababta xilligan kusoo beegtay wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata ayuuna jigjiga ugu waramay waxaynu tallaalkaas ka daafurnay iskuulka wiilwaal oo loogu talagalay in tallaasa lagu gaadhsiiyo gabdhaha da-dooda u dhexayso sagaal ilaa afar toban sano muddooyinkii u dambeeyey dadaal fara badan buu sektarka caafimaadkooda inagoo kaashanayna wasaaradda caafimaadka federaalka iyo bahwadaagta kala duwan labadii kun iyo sideed tobankii ilaa labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxaa lagu tallaalay gabdho da-dooda ay gaarayso laba boqol iyo konton badankooga da-da wakhtigaas la siin jiray da-da afar iyo tobanka ahayd sanadka laakiin multi age vaccination ayaa la qaatay oo ah in gabdhaha dawda u dhexaysa sagaal sano ilaa afar iyo toban sano looga faa'iideeyo tallaalka laga hortegayo kansarka ku dhac makaanka afkiisa waxaynu ognahay xanuunada ugu fara badan aanan ahayn xanuunada aan la kala qaadin ama kala gudbin intan dambe bulshadeena kusoo badan waxaa kamid xanuunka kansarka ama kansarka makaanka afkiisa ku dhaco ka makaanka ku dhaca ka naasaha ku dhaca kuwa mindhicraha ku dhaca beerka iyo kuwii wixii lamidaba tallaaladan hadda la gudbinayo waxaa lagaga hortegayaa in lagu joojiyo ama lagu yareeyo saameynta ay keenayso kansarka ku dhaca makaanka afkiisa xanuunada kale ee lamidka ah ee sidan xanuunada ku dhaca mindhicraha ee kansarka ah ama naasaha iyagu waxay u baahan yihiin in wakhtigii loogu talagalay dadku ay check-up samaynaysbaadhaan hay-adda caafimaadka adduunka waxay dhigaysaa qofku ee isagoo caafimaad qabo socon kara so dad badan oo isku arka inay caafimaad qabaan waxaa dhici karta inay yihiin bukaan socod so inay dadku ugu yaraan sanadkii laba goor ay xarumaha caafimaadka tagaan caafimaadka ogaadaan isbaadhaan ee tallaalkan haddana dhammaan gabdhaha deegaanka ku nool maadaama oo shan iyo sagaahanka degmo iyo shanta lixda mawl magaalaba adeega saaka ilaa toban cisho laga bixin doono in gabdhaha looga faa'iideeyo tallaalka ay qaataan baan ayaan ku boorinaya waa tahay imise weeyaan sanadkan tirada gabdhaha ka faa'iidaysanaya tallaalkan sanadkan waxaan ugu talagalnay afar boqol iyo toddobaatan iyo sideed kun oo gabdhood oo deegaankeena ku nool inay tallaalka helaan tallaalkii oo dhammaystiran oo aan wax lacaga laga rabin gaadiidkii qaadi lahaa tallaajadii qaboojihii lagu ridayey iyo xirfadlayaashii taageeray oo waxba lacag aanan ka rabin ayaa degmo wali xarun wali oo iskuul xarun caafimaad iyo meel wali oo bulsha isku iman karto diyaar ku ah marka ha laga faa'iidaysto waa tahay wasiir dhanka kale haddii ay qaadan waayaan gabdhaha yacni tallaalkan maxaa ku dhici kara haddii tallaalka aanan la qaadanin waxaa badan xanuunka la dhaho h p v-ga ama human paploma viruska afka qalaad lagu dhaho oo ah xanuun sababa inay gabdhahaas u nuglaadaan inuu ku dhaco kansarka makaanka afkiisa waana xanuun aad u dhib badan dadka bulshadu badanku ay isqariyaan inta u horaysa maadaama uu saameyntiisa iyo calaamado lagu arko ay yihiin wax dadku inay ka yaxyaan xarumaha caafimaadka yihiin waxaa ka mid ah gabdhaha uu ku dhaco haddii wakhtigii loo baahan aan lagu daweynin in ur ay ka imato ilmo mareenka sidaas daraaddeed qofkii intu isagoo neef aan wanaagsanay kasoo baxaysa jirkiisu uu xarun caafimaad tegi lahaa dadku waxay door badan ay dhuuntaan oo sababi karta qofkii naftiisa ku waay laakiin haddii tallaalkan la qaato waxaasoo dhan ka hortegi karaa waa tahay maxaa keenaya isleeda xilligan oo ku soo beegay in tallaalkan laga fuliyo deegaanka dadaallo fara badan oo wasaaradda caafimaadka dalka wasaaradda xafiiska caafimaadka deegaanka iyo bahwadaagtu ay ku baraarugeen in tallaaladan la fuliyo ayaa ku soo beegay wakhti xaadarkan in la keeno tallaaladaas in la keeno sababtoo ah waxay tibaaxaysaa dukumentiyada iyo waraaqaha iyo reportigaan hayno in marma marka ka dambeeya xanuunkan kansarka tiradiisa soo kordhayso haddii aanan markaas laga hortegin oonan tallaabooyinkaas iyo dukumentiyada caddaynaya iyo reportigu wuxuu caddaynaya waxa weeye wakhtibaasay ka dambeeya maadaama populationka tiradooda ay kordhayso life stylekeenii ama qaab nololeedkii hadda loo hora uu isbedelayo cunooyinkii kale fara duwanaa aan cuni jirnay dabiicigaha laga soo guuray waxaa fududaanaysa dadku xanuunna hadda kahore aanan arag inay soo kordhaan laakiin xanuunnadaa si looga gaashaanto wuxuu casrigana garab wadaa dawadii iyo talaalkii lagu hortegay marka taana ugu dambayntii fariintaada oo gaaban waxaan ku boorinayaa maamulada kala duwan ee maamul magaalooyinka ama kula dardaarmaya maamul magaalooyinka gobolada iyo degmooyinka iyo bulshada qaybyada kala duwan bahwadaagta caafimaadka bahwadaagta waxbarashada bahwadaagta arrimaha haweenka iyo culimaaudiinkaba inaynu dhammaanteen aan dadaalkii loo baahnaan ka muujinno si aynu u badbaadino gabdhaheen gabdhaheennu waa udubdhaxaadka bulshada soomaaliyeed gabadh waa hooyo gabadh waa xaaskaagii gabadh way kula dhalatay iyo gabadhaas weeye waa afar goor bay gar nagu leeyihin gabdhahaas inaan caafimaadkoodan ka dadaalo dadaalkaas dhammaanteen madhaxtaan u xidhan aad baad u mahadsanta
kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida doctor muuse axmed oo u waramayey wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaana london kusoo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil
wanaagsan dalkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba mucaaradka la dagaalamaya dowladda suuriya iyo xoogganka taageera ayaa si buuxda waxay u qabsadeen magaalada xama arrinkani culays weyn ayuu ku yahay madaxweyne bashaar al asad maxay haddaba yihiin jabhadan yaa taageeraya dhowr sano kadib kacdoonkii suuriya maxaa iminka keenay in jabhado awooddaas lahi dagaala bilaabaan barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo jimca wanaagsan dhammaantiinba xoogaga jabhadaha ayaa dagaaladii ugu cuslaa sanada kadib ku qaaday milatariga suuriya toddobaadkii aynu soo dhaafnay iyagoo qabsaday magaalada xalab oo ahayd magaaladii ugu weyneyd ee suuriya dagaalka ka hor duulaan aan layska caabin ayay jabhaduhu soo qaadeen iyada oo xaaladu faraha ka baxday jiidda hore ee ciidamada asad ku sugnaayeen xasilooni darro kale ayaana gobolka oo awalba la daaladhacaya dagaalada qase iyo lubnaan ku soo kordhay sida lagu baahiyey wakaalada wararka ee royters taliyaha ugu awoodda badan ee jabhadan ayaa lagu soo bandhigay muuqaal isagoo socdaal ku maraya qalcadda qadiimiga ah ee xalab goobtani taariikh ahaan waxay ahayd calaamad muujisa awoodda xukunka waqooyiga suuriya ee asaad hogaamiyaha jabadda xayaa taxriir al-shaam abu maxamed al qoolani ayaa lagu arkay muuqaalkan isaga oo magaalada dhex lugeynaya oo ay dhinaca socdaan rag hubaysan oo wejigu u daboolan yahay iyo dad magaciisa ku dhawaaqaya oo lulaya calamada kooxaha kasoo horjeeda dowladda suuriya haddaba maxay yihiin jabhadan duulaanka culus ku qaaday qeybo ka mid a suuriya su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah faleeqeeyo degan magaalada helsikni ee dalka finland dagaalkan syriya ee soo cusboonaaday ee dowladda uu hogaamiyo bashaar al asad waxaa moodaa inay kooxaha sunniga ay ishayeen ilaa iyo labada kun iyo koo iyo tobankii ilaa hadda oo dagaalkii lagu xasuuqmay ee bilaabmay labada kun lix iyo tobankii hadda labada kun iyo labaatan iyo afarka aakhirkeedii noofembar bisha noofembar aakhirkeedii ayaa kooxaha la yihahda xayaad tahriir al-shaam ayaa ku guuleysatay inay magaalada carab qabsato waxayna taageero ka helayaan kurdida syriya waxay kaloo taageero ka helayaan niman iyagana sunni ah oo leedo huraas al diin marka waxaad moodaa hadda in colaadda u dhexaysa israa'iil iyo libaaniin shiicada libnaan iyo shiicada syriya iyo shiicada xuutiyiinta ee yeman iyo shiicada iiraan iyo shiicada ciraaq inay ka faa'iidaysanayaan sunnida marka kooxaha dagaal hadda ku qaada waxaa hogaaminaya xayaad tahriir al-shaam oo lagu tiriyo inay u dhow yihiin alqaacida oo ay waagi maraykanka uu ku soo qaaday xilligii sadaam xuseen ay taageerayeen mataqaanaa nimankii mataqaanaa ciraaqiyiinta ee kasoo horjeeday sunnada ciraaqiya kasoo horjeeday muxuu ahaa xukuumaddii xilligaas maraykanka marka kooxahani fursad bay heleen waxayna kusii fidayaan koonfurta iyo galbeedka syriya kooxda jabhadda waxa ay u ahayd guul taariikhi ah inay qabsadaan magaaladaasi oo sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii kadib markii muddo dheer ciidamada dowladdu go-doomiyeen ay qabsadeen ay sureen sawirada madaxweyne asad xilligaasi waxay ahayd amin dagaalku isbedelay oo ay dowladdu guulaysatay in ciidamada dowladda laga qabsado magaalada xalab toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay ku noqotay qaadan waa madaxweyne asad iyo saaxiibadiisa iiraan iyo ruushka waxay u muuqataa inay jabhaddu ku fool leeyihiin magaalada caasimadda ah ee dimashik laakiin suurtagalnimadu iminka ma muuqato lamana odhan karo ma dhici karto ergeyga qaramada midoobay ee suuriya geer peterson ayaa uga digay golaha ammaanka salaasadii inay xaaladdu tahay mid si kadis ah isu bedbedelaysa oo khatar ah isagoo intaasi ku daray in suuriya ay soo food saartay khatar kala qaybsanaan dheeraad ah xiisadda oo kasii daraysa iyo burbur halkii ayay taageerada ka helayaan jabhadahan la dagaalamaya ciidamada suuriya waa kan mar kale maxamed caalin jabhadahan ku abtirsada sunnida syriya oo ah dadka ugu majoortisan ama bulshada ugu badan dalka syriya oo laleeyahay saddex iyo labaatan milyan ayaa dagaalka dhibaato kasoo gaaray oo shiicada bashaar al asad uu hogaamiyey dhibaateeyeen marka kooxahan xayaad tahriir al-shaam ama kooxda la yihahdo syria national army oo uu taageero turkigu dhammaantood waxay dadka shacabka ayay taageero ka heleen dagaalkan dagaal wuxuu egyahay gorilla ah oo ilaa hadda mataqaanaa ee hubka iyo rasaastana waxaa laga helayaa dalalka dariska ah ayay colaadu ka socotaa oo libnaan bay kasoo gelaya hubka ciraaq buu kasoo gelayaa syria meelo badan buu kasoo galaya waxaa laga yaaba in mataqaanaa dad shirkado ka ganacsa hubka marka ilaa hadda dowlado taageeraya la garan maayo ee turkigu aad ayuu frustration uga qaaday inaanu bashaar al asad marna diyaar u ahayn wada hadal uu la galo sunnida majoritiga ah marka waxaad moodaa turkigu hadda inu ku faraxsan yahay wiiqida la wiiqay bashaar al asad reer galbeedkuna aad ugu faraxsan yihiin oo ay xal u arkaan marka waxaad moodaa turkigu inuu waxyaalo badan uu ka saacidayo kooxahan
moskow iyo tehraan oo ku mashquulsan iska horimaadyada ukraine iyo meelo kale oo bariga dhexe ka mid a ayaa u tafaxaytay sidii ay taageero dheeraad ah ugu heli lahaayeen madaxweyne asaad iyadoo ruushku uu xoojiyey duqeymaha cirka islaam markaana ay iiraan taageerto kooxaha maleeshiyada ciraaq iyo afghanistan oo ku wajahan jiidda hore ee dagaalka ruushka iyo iiraan waxay xulifo la lahaayeen qoyska asad muddo tobanaan sano ah suuriyana weli waa mid muhiim u ah labadaba asad waxa uu taagan yahay isku xidhka muhiimka ah ee shabakadaha kooxaha shiicada ah ee iiraan ay taageerto gobolka oo dhan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi umuuraha islaamka nala socodsiinayey markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codadka cabdiqaadir jubba iyo allah u naxariista khadra daahir
jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawoonayahaddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hadal waalid ma diiri karo xabaarada buu dhalaa hadal waalid ma diiri karo xabaarada buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa hadal waalid ma diiri karo xabaarada buu dhalaa hadal waalid ma diiri karo xabaarada buu dhalaa aydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa haddii arrinigu odsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu odsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga hayraarta jacaylkayo haddaan hawlderilanahay hayraarta jacaylka iyo haddaan hawlderislanahay adnaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn hayraarta jacaylkayo haddaan hawlderislanahay hayraarka jacaylka iyo haddaan hawlderislanahay adnaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn haddii arrinigu hadsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaghegeystaasina waxaay u dambeysay idaacaddeennii aroornimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo xamada beenaay tidhi abbahu waxba mahadradeen xamada beenaay tidhi abbahu waxba mahadradeen haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tartaa